إن الحمد لله نحمده ونستعiنه ونستغفiره ونعuuذ بالله من شhروuر أنفuسنا ومن سيئاaت أعماaلنا مaن يهده الله فلا مضل لh ومن يضلل فلا هدي لh وأشhهد أن لا إله إلا الله وحده لا شhريك لh وأشhهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد faslun fi damaani damaankii ayuu fasal u yahay damaanka luq ahaan waa masderu damina shay-a damaanan idaa kafaltahu shaygiiaan damaanad qaaday markaad kafiilka noqoto shaygaas sharci ahaanna waxaa la yidhaha iltisaamu maa fii dimati اlgayri min almaali waa in aad adigu isku laasimido qof kaleeto mas-uuliyadiis maal lagu leeyahay oon adiga lagugu lahayn qof kalea lagu leeyahay markaas adigu isku laasim inaad leedaha qofkaas hadaad hadduu bixi waayo anaa bixinaa isku laasimintaas weeye damaanadda sidaas darteeda qofka wax daaminkaa shardi waxaa ah an yakuuna fiihi ahliyatu tasaruf inuu tasaruf ahl u yahay an yakuuna baaliqan caaqilan waxa weeyaan raashidan ow safiihan lam yuxjar waxaa damaanad bixi kara waa qof oo baaliq ah caaqil ah laakiin qofkii safiihaha laftirkiisa haddaan la shirin oo aan laga mancin oon qaadigu ka mancin waa damaani kara laakiin haddii qaadigu ka manciyo oo xajri lagu sameeyo ma damaani karo asaguna wa kadaalika mariidkii oo hantidiisii waxa weeyaan ay dayntu istiqraaqday oo amaan hantida lahayn oo maradkiisuna yahay makhuufka asaguna ma damaani karo waa qof tasaruf ehel u ah qofka wax damaana damaanku shuruud ayuu leeyahay ama arkaan arkaanta ugu muhiimsan arkaantiisu waa shan waa daamin madmuunu canhu wa madmuunu lahu wa madmuunu bihi wasiiqatun arkaanu leeyahay damaanka arkaantiisu waa shan wa arkaanuhu khamsatun dabcadan hayana waa idin wada dhigaa oo meesha ugu dambayda xaashiyada waa kan idinkugu dhigaya marka waa shan daamin qofka wax damaanaya waa qofka dhahaya daynkii aad hebel ku laheed anigaa kuu damaanad qaaday anaa ku siinaya anaa kuu damaanad qaaday qofkaas waxaa la dhaha daamin wa madmuunu canhu madmuunu canhuna waa qofka daynta lagu leeyahay oo wax laga bixinayo qofkaasaa la madmuunu canhu waa qofka daynta lagu leeyahay oo aad leedahay hebel daynkaad ku laheed anaa kuu damaanad qaaday kaasaa la ydhaha madmuunu canhu madmuunu lahuna waa qofka daynta iska leh oo dayntu ka maqan tahay dayna ka maqan markaasaa leedahay daynkii kaa maqnaa anaa kuu damaanad qaaday madmuunu lahu waa qofkaas wa madmuunu bihina waa xaqa la damaanad qaadayo xaqa aad leedahay anaa bixinaya oo qofka kale lagu lahaa xaqaasaa la ydhaha madmuunu bihi siiqadiia soo hartay marka oo shan ku ah oo qaabka loogu dhawaaqayo arkaantu waa shantaas faslun fi damaani damaantii ayuu fasal u yahay wayasixu waa ansaxayaa damaanu duyuuni denyaalkii la damaanidooda denyaalkii almustaqirati ku sugnaatay fi dimati qofka mas-uuliyadiisa hadda almustaqirati uu yidhi istaqarana macno gaarahay fuqahadu u adeegsadaan marka la yidhaahdo alxaqu lmustaqir macno gaaraha loola jeedaa macnahaas maanta looma jeedo marka macnaha marka la yidhaahdo alxaqu اlmustaqir ama addayn اlmustaqir marka la yidhaahdo waxaa la yidhahda maa laa yatadaraqu suquudu ilayhi waa wax aan suquud ku imaan karin maa laa yatadaraqu suquudu ilayhi waxa weeyaan haddii la yidhaahdo dayn mustaqir ah ama xaq mustaqir ah waa wax aan suquud ku imaan karin suquud inuu dhaco sida kasadaaqi bacda dukhuuli sida gabadhii meherkeedii ninkii markay kulmeen ka gadaal waxaa la ydhahdaa xaq mustaqir maxaa wax ridi kara lama arko xaq mustaqiraha la yidhahda xaq mustaqiraha la yidhaahdaa wاlujrati bacda istiifaa'i اlmanfaca sida ujradii oo kale marka qofku nacfigii oo isticmaalay ka gadaal waxaa tidhi igee meelheble boqol kilomitr waa lagu soo qaaday daabadiis kugu qaaday meeshii ku geey ujradii kugu leeyay wax ridi kara lama arko ujradaas waa sugnaatay sidaasaa loo isticmaalaa mustaqil maalan laakiin meherka meherka oo ah qabla dukhuul asadaaq qabla dukhuul lama yidhaha mustaqil maxaa yaele inuu dhaca dhici karto oo waa maxay gabadhii ninkii ceebay ku aragtay markaasay fasaqday meherkii waa ka fasaqatay ninkii ee meherkiina waa dhaca ninkii waxa weya ceebay ku aragtay markay ku ogaatay ceebtii meherkii iska fasaqday nikaaxi haddii fasaq dhacay meherkiina waa baaba'a tusaale aلhamanu fii zamn اlkhiyaar fii zamani khiyaari shardi oo kale mustaqir maaha ilaa lacagtii dham waa dhici karta qofkan inta soo istaagur badeecadaana raba waa intaas waa laga gaday goobtiyaa la taagan yahy lacagtii ma usan dhiibin waa lagu leeyahay haabit waaye xaqaasu laakiin mustaqir maaha maxaa yaele isla goobta uga bixi kara goobta uga bixi kara beeca mustaqir maaha marka mustaqirka macnaha loo isticmaalaa waa nuucaas waa maa laa yatadaraqu suquudu ilayhi waa wax dhicitaan uusan ku imaan karin maanta marka loolama jeedo macnahaas waxaa loola jeedaa xaq faabit ah laasim ah oo ya-uulu ila lusuum waxaa loola jeedaa xaq faabit ah oo sugan bis xaq faabit oo qofka lagu leeyahay laasim ah walow maaala hadduu rabo hadda laazim maaha laakiin waa noqon doona laazim oo maxaa ka mid ah aلصadaaqu qabla dukuul wاhamanu fii zamn اlkhiyaar a ka mid a sadaaqi oo qabla dukuul ahaa gabadhi waa la nikaaxiyey meheray ninkaa ku leeda meherkaas waa sugan yaho ninkaas xaqa waa lagu leeyahy laakiin mustaqir ma gaarin laakiin waa u socdaa waa u socdaa maadaama la rabo gabadhaba in la guri geeyo waa u socdaa waana la damaani karaa aلhamanu fii zamn اlkhiyaar waa haabit oo waa sugan yahay lakiin mustaqir ma gaarin waana la damaani karaa marka meeshaan macnihii mustaqir loo isticmaali jiray loolama jeedo loolama jeedo ogow ee waxaa loola jeedaa dayn un qofka lagu leeyaho sugan oo ah haabit laaziman ow ya-uulu ila lusuum ama hadduu laazim ba yahay ama lusuumku ku socdaa waa ku dambay doonaa wayaصixu waansaxa damaanu duyuuni danyaalkii la damaanidooda danyaalka almustaqirati ay haabitati ku sugnaatay fi dimati qofka mas-uuliyadiisa lagu yeeshay waa la damaani karaa hadduu raba asadaaq qabla dukuul ha noqdo ahaman fii mudati اlkhiyaar ha noqdo kulli waa la damaani karaa waa ansixi karaa inaad tirahdo anaa damiinkaaga ah waa ansixi karaa waa goorma shuruudu leeyay marka idaa culima marka la ogaado qadruhaa duyuunta qadarkeeda marka aad damaani karto waxaa shardiya qofka daaminka daynka qadarku la egyahay inuu yaqaan qofkan wax allo waxaad ku leedaha inaa kaaga damiina maya ma socoyo waa inaad ogaato waa inaad ogaato intaasaan ku leeyahay intaas ma taahaa khalaas waa damiina karta maxaa ku talagalaa la rabo hadhow waxaa dhacda inaad tira ma malaynay ma intaasaa wuxu tiradii ka bate maya waxaa la rabaa duyuunta aad damaanaydo inaad qadarkooda taqaan maxaa baxay haddaydan qadarkoodaba oqon marka fiiri labadaanba laba ixtibaasay leedahay dayn suganaa leeyi dayn sugan maxaa baxay dayn aan sugnayn waa soo socdaa ma banaana dayn aan sugnayn qofkan ha ka gabo wax wax alla waxaad ka gabdo anaad lacagtooda aan ku siinayo tukaanaad qof geynay ama baqaaraad geyday markaasaa tihi qofkaan wax alla wuxuu badeeca u baahdo ka gar lacagtiisa anaa ku siinaayo maya qalad wey maxaa yale daynka lamada gaarin soomaan kaas kaas ma ansaxayo waa soo socda waxaa lamida gabadhii ninkan waa qaday biilkii igu dhibay ay tiri markaasaa tihi anaa kuu damaanay biilkii midka maanta iyo kii shaaya waa damaani karta illa waa sugayi laakiin kan berriya maya maxaa yale lamada gaarin ka hor may isfurayaan ma ka horay dhiman rabtaa ma ka horu dhimana wax ay noqoyda lama gaarin daynka waa in qofka hadda lagu yeesho waagu markuu baryaa biilka lagu yeelaa ninka iyadoo la gaarin marka maya daynka waa in qofka lagu leey midaan oo soomaalidu u boonto ah qofkan dukaanka wax alla wax kaa qaato aniga ka damiina si eber waa maxaa yale maba sugna midka aan qadarkiisa laqoonna waa eber oo ah wax alla waxaad ku leedaha anaa kaaga damiina maya labadaasba lama ogola walisaaxibi alxaqi xaqu waa daynkii maqnaa oo la damiintay walisaaxibi alxaqi xaqa qofka u saaxiibkaa iskale waxaa u sugnaaday mudaalabatu man qof laga dalbashadiis shaaa uu doono oo mina daamini kii damiintay ah iyo walmadmuuni canhu kii laga damintay qofkii marka daynku ka maqnaa labada qof midkuu rabu weydiisan kara kii markii horeto daynka ka qaatay haddee asaalatan uu ku sugnaa kii yidhi anaan ka daminana asagaa dusha saartay labada midkuu rabu weydiisan kara xaquuna ugu leey isiyu leey xaqaygii labadaba xaq ugu leey labadaba xaq ugu leey labadaba xaq ugu leey waidaa kaana damaanu damaanku hadduu ahaado calaa maa wasfigii bayanna aan soo caddaynay sidii aan soo sheegnay oo maxay ahayd min kowni dayni laaziman macluuman labadaasay ahayd labadaas shardi ahayd min kowni dayni laaziman macluuman hadduu sidaas yahay damaantu dayn sugan lana yaqaan ayaa damiinata waidaa kaana damaanu damaanku hadduu noqdo calaa maa wasfigii iyo macnihii bayanna aan soo caddaynay oo muxuu ahaa min kowni dayni laaziman macluuma hadduu sidaas noqdo markaas markaas ayuu labadaba weydiisan kara wey hadalka hore ku xihanya walisaaxibi اlxaqi waxaa u sugnaaday muطaalabatu man qof laga dalbashadiisa shaaa uu doono walisaaxibi اlxaq qofka xaqa leh waa daynka qofka uu ka maqan yahay waxaa u sugnaaday muطaalabatu man qof laga dalbashadiisa shaaa uu doono oo minadaamini kii wax damintay ah iyo walmadmuuni canhu kii laga damintay idaa kaana damaanu damaanku hadduu ahaado calaa maa macnihii bayanaan soo caddaynay waydaa karima hadduu baxsho addaaminu kii damiinka ahaa rajaca wuxuu ugu laabanaa xaqii calalmadmuuni canhu kii wax laga damintay kii daaminka ahaa maadaama nidhi waa la weydiisan karaa haddii uu baxsho daynkii kii uu damintay uu u doonana u leeyahy si daynkii waa kaa baxshayey laakiin waa kana shardigan ugu laaban karaa waydaa karima hadduu uu baxsho oo gudo waydaa karima hadduu gudo baxsho addaaminu damiinkii rajaca wuxuu ugu laabanaa xaqii calalmadmuuni canhu kii laga damiintay idaa kaana damaanu damaanku hadduu ahaa iyo walqadaau qadaha biidnihi idankiisa walqadu waa gudidda marka laakiin labadaas shardi ugu laaban kara kow marka hore waa inuu yidhi idamiino hadduusan isagu dhihin idamiino ee isagu iska damiintay khalaas hadhow hadduu baxsho maanaa i kuu dirsadu dhihi kara maanaa ku yidhi idamiino xaq ugumale inuu u doonto marka laakiin marka horeto waa inuu yidhaha markuu damintaa idamiino kow marka dambe oo u bixinayana waa inuusan iska bixin ee uu waca oo u la xidhiira oo ula hadla oo u yidhaahdaa daynki aan kaa damintaya layga rabaa ma baxsha ma baxsha iga bixi khalaas markaas u doono kara labadaas shardi ugu doono kara maxaa waxa dhici karta inuu ha iga bixin anaa iska bixinaye waa hayaa ha iga bixin anaa bixinaya aniga ha iga soo doon inuu yidhaha dhici karto marka waxaa la rabaa marka horu damiinanayana idankiisa inuu ku daminto oo u yidhaha markuu damintaa markuu bixinayana uusan iska bixin oo dhihin marka hore ii idmay ee uu yidhaahdo war qofkaan kaa damiino jirayaa taagane ma siiya xaqii mase adaa hadda hayoo bixinaya khalaas labadaas shardi markuu ku baxsho khalaas waa ugu laabana waa ka doonanaya si ule mana diidi karo waidaa qarima markuu gudoo baxsho addaaminu kii wax damiintay rajaxa xaqi wuxuu ugu laabana oo ka doonana calalmadmuuni canhu kii laga damintay waa goorma idaa kaana damaanu damaanka iyo walqadaau gudidu biidnihi idni lmadmuuni canhu kan la damiintay idankiisa hadday ku sugnaadeen walaa yasixu ma ansaxayo damaanu lmajhuuli shay laga jaahil yahay damaantiisu ma ansaxayo waa tii la soo yidhi idaa culima qadruhaa duyuunta qadarkeeda waa in la ogaado shay laga jaahiyoon qadarkiisa la oqoonin ma ansaxayo hay qadarkiisa l qofkan wax ka gad wax alla wixi dukaanka ka qaato aniga dushayda maya ma ansaxayo maxaa lama yaqaan wuxuu qaadan doono wax alla wuxuu kaa qaato anaa ka damiina everwa lama yaqaan bal waxaa la yidhi qofka aad damiinaydo laftirkiisa waa inaad tahaan waa shard qodka aad wax u damiinaydo ood leeda xaqi anaa ku siina kanaad leeda xaqaagi anaa ku siina xata waa inaad dabiicadiisa taqaan markaad damiinaydo xaaladadan baabkooda la gelina jira oo hadhow aad wax idin kala bixinaya la ah kan xataa aad leedahay anaa daynkaad heel ku leed kuu damaanad qaaday asaga waa inaad taqaan dad aan baabkooda la gelina jira oo aan wax idin kala saara la arka dad baabkiisa soo gasho iyo qof oo si fudud kuula macaamilay waa ninki kuu damintay anaa xaqaaga ku siinaya bal ninki aan xoogaa raajicin aad warka isla heli kartaan marka qofkan waa inaad fahmaydo oo taqaan qofka aad leedahay waxbaan ku sii doona ee qof waxaa jira raad hadduu kaa soo galay kuu dhammaado marka waa nooca walaa yasixu ma ansaxayo damaanulmajhuuli damaanulmajhuuli ala rabaa fiiri mudaafileyga waa la hoos dhigaa shayga laga jaahiliyay damaantiisu ma ansaxayo walaa maa shayna damaantiisu ma ansaxayo lam yajib weli aan waajibin shay aan weli waajibinba berri wixii aad hebel siido anaa waxa weyn ku siinaya sidaa gabadhii oo kaleeta ninkan biilkii aad ku lahayd berri iyo bisha soo socta iyo anaa ku siinaya taasaa lamida ma waajibin berri berri hebel lacagtaad ku yeelan doonto anaa ku siinaya weli laguma yeelan ma ansaxayo ma ansaxayo waa inuu waajibaa dayn oo waajibay waa inuu yahy oo sugnaaday ilaa darkalmabiici badeecadii la haleelideeda maahane darkulmabiic waxaa la yidhaah qofaa badeeco suuqa keensaday qofaa ka gada lahaa markaas qofkii gada lahayaa wuxuu leeyahay badeecadan amuusan lahayn qofkii gurigu beecsana ama boos banaanu beecsa ama gaari markaasaa qofkii ka gada laha wuxuu isleeyahay amuusan lahayn qofka badeecadan biicina ma dhici karta amuu soo xaday amu idan la-aan ya si amuusan lahayn isleeyahy markaasuu le anugu waa ka sheegsan badeecadaadan qof waa uu dhihi kara marka weli lama gadini firi ma sugnaanin qof waa dhihi kara badeecadaas ka gado haddii badeecadaas laga dama yimaad oo qof kale xaq u yeesho anigaad ugu leeda lacagtaad bixiday waa uu dhihi kara ama lacagta laftirkeedaa laga shaki kara midaan lacag la ordaayo markaasu lacagtan wax iga gado markaasaa qofku ka shaniyo lacagtaan amuusan lahayn qof waa dhihi karaa lacagtan haddii qofkan uusan lahayn oo qof kale yeesho oy caddaato inuusan lahayn aniga iga soo doono taas waa la ogoli darkulmabiic waa saa badeecadan ama shaygan wax lagaaga gatay haddii cid kale xaq u yeelato oo qofkaan uusan xaq u lahayn caddaato anigaa ku siinaya taasaa la yidhaha darkulmabiic waa bannaanta iyadu waa bannaanta faslun filkafaalati kafaaladii ayuu u fasalya kafaalo aa la yidhahdaa kafaalat labdaanna waa la yidhaahdaa kafaalo waa laha kafaalat alabdaan awal wixii la damaanayey waxay ahaayeen xoolo qofkan xaqii aad ku laheedaan ku siinaa damiin damaana laydha taas kafaalatana laydha kafaaladu waa maxe xaq xoolo maahan waa qofkan jirkiisa anaa keena marka loo baahdo maxkamadda wa qofkan aad wax ku leedahay saacaddaad u baahato qofkan anaa kuu keenayo kii horeeto ilaa xaqal la bixiyo laga hari mayn xaqa asagaaba laga raba haddii la rabo isagaaba lagu dhegi kari kan xoola laguma leh laakiin maxaa lagu leeyahay qofkii marka alla marka loo baahdo inuu soo taago weliba uu soo taago iyadoo la qaba karo oo la xiri karo haddii loo baahdo waa inuu keeno maalan isagoo istaafil hadduu yidhaha waa halkaas taagan ma ujeedaa uu kaa baxsan maya maya saas ku baxsan ma waxaa la leeyahay qof la qaba kara keen qof waxaa la rabaa qof aan maanic ku hortaagan la arag oo la qaba karo qofkii waa inaad keentaa qof la qaban karo oo aan wax maanixoo diidaayo la erag waa inaad keentaa saasaa laleeyahy saasuu ku faka kara wax kale laguma le isagoo xoolo laguma leh xoolo laguma leh marna xoolo lama weydiisan karo laakiin qofkiyaa laga raba marka kafaaladu waa badan tii hore damaanaduna waa maal faslun walkafaalatu in la kafaalo qaado bilbadani jirka jaa-isatun kafaaladaas waa mid bannaan waa goorma idaa kaana hadduu ku sugnaado cala almakfuuli bihi midka la kafaalo qaadaa xaqun xaq xaqaasoo liaadamiyin banu aadan u sugnaaday midka la kafaalo qaadaa ood leedahay anaa damaanad qaaday inaan keeno jirkiisa bihi ay bi badanihi wey midka badankiisa aad kafaalo qaadayd oo leedahay anaa ballan qaaday inaan keeno xaq banu aadan waa in lagu leeyahy sida qisaas qofuu dilay oo kale qisaasaa lagu leeyahy amase qofuu qadfay xadkii qadafkaa lagu leeyahy ama maala lagu leeyahy laakiin xaq ilaahay haddii lagu leeyay waxbuu xaday gacangooyaa lagu leeyay qamruu cabay xadkii waxaa lagu leeyay qamrada waa zinaystay xadkii zinadaa lagu leeyay xabsiguu ku jira inta u timidaa tiri aniga kafiilka aan igu sii daayey markii loo baahda anaa keenaaya maya ma bannaano xaqullaahiyaa lagu leeyahay adiga ma lagu ogola kafiilna kama noqon karti mana la ogola walkafaalatu in la kafaalo qaado bilbadani jaa-isatu waa mid bannaan waa goorma idaa kaana marka uu ku sugnaado cala almakfuuli bihi cala almakfuuli kan la kafaalo qaado bihi bibadanihi jirkiisa in la keeno xaqun markuu xaq ku sugnaaday xaqoo liaadamiyin u sugnaaday faslun fii sharikati shirkadiyuu u fasal yahay labadii qof oo shirkoobeyday shirkada waa laba qof oo inta wax isku darato labaduba shaqaynayaan sida badan shirkadu maahan qof inta xoolo loo dhiibay laleeyahay ku soo shaqee taas waa baab kale oo noo soo socdaa qiraad wey waa faa'iido wadaag taasu maahan baabkeedu waa soo socdaa tan waxay tahay waa laba qof oo iyagu isla shirkooba oo wada shaqayn raba oo wada shaqayn raba faslun fii sharikati shirkadii u fasaliya weli sharikati shirkadii waxaa u sugnaaday khamsu sharaa'ida shardiyaalo shan ah shan shardiya u sugnaaday an takuuna shirkadii waa inay ahaato calaa naadin keesh keeshkaasoo mina daraahimi dirhamyaal ah wa danaaniiri awi danaaniiri ama diinaaryaal ah waa inay tahay lacag cadoo laysku daray marka shardigaas shardigaas culamada gabadha yidhahdeen waa daciif maya daciif maahane waxbaa ka dhiman daciif maaha qaara yidhahdeen waa daciif sababtoo ah waxyaalaha lagu shurkoobi karaa hal shay maaha lacag keesha maaha kaliya laba shayaa lagu shurkoobi karaa laba shay keesh lacag keesha laysku daro iyo shay kastoo ah mili mili waa waxyaalaha la beego qamardi beriis gelley waa laysku qasaa iyadana kuwaasaa lagu shirkoobaa waxyaalaha mutaqawimkaa laguma shirkoobi karo oo la qiimeeyo ana laba gaari ana laba gaari haysato afarta gaari aan ku shirkoobayn ama xoogaa dharaad gadda ana xoogaa dhar labada dhar aan isku darayna ku shirkoobayn maya ma lagu shirkoobi karo kuma ansaxo shirkaddu lacag keesha keen ama wax la beego ama la miisaamo keen oo laysku qaso oo aan la kala gare karin oo hadhow haddii mid baabao aan la dhehan ki hebela baaba hayla kuwan kale isku darsami maayaan hadhow musiibaa imaane banu aadamku waa damac badanya kaagii aheedu leey waxaa la rabaa meeshaas in arrintaas laga saaro marka lacag keesho waa in laisku qasto khalaas kadibaa wax lagu gadaa kadib wa lagu amase shay mili ah sida qamardi sida gelley sida beriis oo kale oo laysku daro waa inay sidaas noqoto waxaa lagu shirkoobaya marka kaliya waxay u baahan tahay cadafay u baahneed maahane waa daciif shardiga in la yidhaha sax maa shardigu daciif maahane shardigu waxa weeyaan waa waa naaqiso wuxuu ka tegey mili shay inu yahay saa waa inii dhiga marka sharca oo sidaas darteed wuxuu le watakuunu sharikatu aydan cala almiliyi kalxindati shirkadu waxay kala noqotaa shayga miligaa sida qamardigii oo kale lalmutaqawim shayga la qiimeeyo oo kale ma noqdo sida kaurudi kal curudi badeecada oo mina siyaabi dharka iyo wanaxwi wixii la mida laguma shirkoobo marka shardigaasu waa intaasaa ka dhiman wa an yatafiqaan waa inay isku waafaqaan fii jinsi jinsiga oo lacag ama qamardi jinsiga waa inay isku waafaqaan wan nawcina way isku waafaqaan lacag oo dhan hadday lacag tahay soomaali ay wada tahay ama dollar wada tahay ama dirham ay wada tahay nuuc haddana way isla sii noqoto hadday maalan ay dacaam tahay qamardi ha wada noqoto ama beriis ama gelley ama masago ama heeb waa inay hal nuuc isla noqoto haddana sidaasaa la rabaa haddii kale waa la kala garana shayga maba laisku daraba haddii laba nuuc mogta wa an yatafiqaa waa inay isku waafaqaan filjinsi jinsiga iyo wanawci wa an yakhlitaa waa inay isku daraan almaalayni labada maaloo lagu shirko waa in la isku daro shirkaan nahay qaybna xaggay taalla maalkii qaybna xagga tii aan ka ahayd ka digaynaa imaan karta midaa musiibo ku dhici karta taadiya baabaadule ma la ogola waxaa la rabaa waxaan inaan la kala garan oo laysku daro in laysku daraa la rabaa shardiga afraad wa an yahdana waa inuu u fasaxo kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida lisaaxibi saaxiibkiis fi tasarufi mid walbaaba midka kaleo saaxiibkiisa waa inuu fasaxo inuu tasarufi karo waa gadi kartaa waa soo gadi kartaa waa kuu fasaxa ilaa asaalatan qof xoolihiis inaad gaddaa waa kaa xaaran amaad maamushaa idan ilaa idankiisaasay kaaga xihanta markii laysku daro haddaan la idmin qof taaba kara ma leh qof walba qofka kale xaqiisa waa ka mamnuuc si marka qofkii u tasarufo wax u gado waa in idan la helaa waa in idan la helaa oo mid walba midka kale u fasaxo ilaa waa shirke haddii hal mid inuu tasarufka fuliyo la rabana midka loo fasaxa ayadana waa ansaxayda ee macnaheedu shardi maaha labaduba inay tasarufaan khalaas markii la idmo wuxuu tasarufaa bilaa dararin wax aan dhib ku imaahayn maala dayn kuma gadi karo haddaan la fasixin waxaa la yidhi waa kuu fasaxay shirkadda gad dayn kuma gadi karo haddaan marka hore lagu dariyo dayn xataa ku gad la dhihin ma ku gadi karo lacag keesha waxayn kuma gadi karo lacagta waddanka laga isticmaalo lacagaan ahayn kuma gadi karo abni faaxisha wax kuma gadi karo qiimaha wax joogaan qiimo aad uga hooseeya kuma gadi karo badeecadii wadan kale lama aadi karo kulli waxaasoo dhan idanlaan mee samay karo waa inuu lacag keesha gadaa lacagta wadanka wax looga gato ku gadaa qiimaha wax joogaanna ku gada saddexda shardi waa inuu wadankan meeshan uga shaqeeya ilaa idanay inta kaleo dham u baahanta idanay u baahanta wa an yakuuna ribxu faa'iidadu waa inay noqoto iyo walkhusraanu khasaaradu calaa qadri lmaalayni labada maal qadarkooda labada maalay isku darsadeen faa'iidadu taasay noqone nisbiyay noqone boqolkiiba intuu lafaalahaayuu faa'iidada qaadana qof walbaaba si kale haddii lagu heshiiye waa baadi waxaan ka hadlaynaa waa shirko maahan qof la yidhi lacagtan qaada ku soo shaqee taasu baab kale weeye oo qiraad la yidhah lama yidhah shirko shirko lama yidhaah baabkeeday noogu imaan doontaa ee tan waxay tahay laba qofoo wada shirkoobayda wada shaqaysayda marka hadhow qof walbaa lafihiisuu faa'iide ku leeyay xataa hadday kala shaqo badan yihiin midna aad u shaqeeyo midna uusan shaqo yar qabto faa'iidada ma kala badsan karaan ma kala badsan karaan wa an yakuuna ribxu waa inuu noqdo iyo walkhusraanu khasaarada hadhow khasaara hadday timaad bay faa'iida timaad calaa qadri lmaaleyn walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa labada shirkowday ka mid ah fasquhaa shirkada in la fasaqo waxay ka mid tahay cuquudda la yidhaahdo jaa'isu arafayn ashirkatu caqdun jaa'is min adarafayn waa kan sharxayna le shirkadu waxay ka mid tahay cuquudda jaa'isu arafaynka jaa'isu arafayn waxa weye mid walbaa saacaduu rabo ka bixi kara mid walbaaba saacaduu rabo uu ka bixi kara haddaan markii hore shuruud la dhigan oo maalan haddii shuruud la dhigo oo la yidhaahdo lix bilood lix bilood ka hor qof ka bixi karaa ma jiro lix bilood markii la gaaraba waa la xisaabtama markaas qofkii rabaa ka baxo haddii shardi la dhigto haddee almuslimuuna calaa shuruudi oo wixii ay dhici karto haddii ka hor la yidhah waa lagu khasaara waa dhici karta taas oo marka hore ta labadoodu isla shardiyeen waxaa la yidhi shardi waxaa ah qofkaas waktigaas la xisaabtamo inuu gaarsiisto si kale laakiin maya qof ka bixi karaa shirkadan ma jiro dilayraana waa ebelba waa labada qof qof walba waa ka bixi karaa shirkada mar alla markuu doono waa ka bixi karaa walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mid a fasquha shirkada la fasaqideeda mataa shaa markuu doono wa mataa waqtigii maanta uu dhinto axaduma midkood badala shirkadu waa bure mar alla markay naftu ka dhacdo midka kale tasaruf dambe ma samayn karo hal shay ma gadi karo waa inuu joojiya ilaa caqdigaas dadka xoolaha dhaxalku ku wareegay waa inay caqdiga la galaan haddii la sii wadayo haddii kale meesha waa in lagu kala baxaa maxaa yaele idan uma haysto xoolihiina milkiga waa ka wareegay qofkii hore qofkii hore milkigiisi iyo idankiisi aad ku gadayday moogta idankiisi waa u dhamatay xoolaha ma leh xoolaha dad kalaa yeeshay marka saacadda uu ogaado nafta inay ka dhacday waa waxaa la mid a hadduu waasho waxaa la mid a hadduu miir beelo oo kooma galo saddexdaasba shirkada waa waa bure hadduu soo neexo markaasaa caqdigii la cusboonaysiina koomuu galay khalaas waa la joojina cagtaa dhulka loo dhiga ma soo naxay haa war shirkadii haye hadda ma shirkoobayna haa shirkaana wad markaasuu sii wadaa caqdiga in dib loo jadiidiyo marka miirka usoo laabto duu waasho duu miir beelo iyo hadduu dhinto saddexdaba waa burayda faslun waa kullu maa shay dhammaantiisa jaasa u bannaanaada lilinsaani insaanka atasarufu tasaruf fiihi dhexdiisa ugu tasarufo binafsihi jaasa lahu waxaa u bannaan an yuwakila inuu wakiisho fiihi dhexdiisa oo yatawakala ama wakiiluu ka noqdo faslun fi lwakaalati fii axkaami lwakaala wakaalada axkaamteeduu fasal u yahy fasalkan wuxuu ka hadlaa wakaalada axkaamteeda shay kasta oo insaanku asagu ku tasarufi karo waxaa u bannaan inuu qof u wakiisho ama asagu wakiil ka noqdo waa shaygu asagu ku tasarufi karo shay uusan asagu ku tasarufi karin qof uma wakiilo karo maalan gabadhu ayadu nafteeda ma nikaaxi karto sooma wadaad meel iska fadhiyo miskiin inta u tagto adaan ku wakiishay nikaaxay nikaaxay hayda faaqidu shay laa yuxdi ha hayta i wakiilo qofku shayga uu qofka u wakiilana waa inuu asagu maamuli karo shardi taasa ah ibnu jariir tabari macnahaas uu ka qabana markuu gabadha ka hadlaayo wuxuu leeyahay haddiiba gabaru ay qof wakiilo karto oy dhigi karto waa ku wakiishay nikaaxi ama ay u idmi karto ama ay weli ka dhiga karto ilaahay qowlkiisa falaa tacdulhuna wax macnaa ma yeesheen ilaahay qowlkiisa macno ma yeesheen ka war qofka yidhaahda gabaraa nin meel fadhiidanta wakiilato uu saas ku nikaaxina waa qof yidhi alla warkiisa macno ma leh ibnu jariir ka akri bal ka warrama ibnu jariir ka akri maxaa aayaddu sanadkay ku soo degtaa sidaa heer nin saxaabiya aa walaashiis diiday ninay rabto oo yidhi kugu nikaaxima markaasaa samada alla ka soo dejiya wiilow gabadha bixi fiiri albaab kale hadduu jiro alla sheegi lahay war wiilkan waa ku dhiba gabadh ninka adugu u wakiilo alla dhila nabigiiyo jooga nabigaa dhila war haddiibau dhibka la yimid war xagga ha laga baxo maya albaabo kale alla waa xiray nabiguna waa xiray saxaabadan waxay yidhahdeen zaanigad waxaan u niqin gabadha isbixida soo ma jeedid gabadhaasaan inagu zaanigad u niqin soo ma jeedid marka qofku wuxuu qof u wakiishaa waa wax asagu uu maamuli karo oo tasarufkooda leey hadda haddaan ku yidhahdo gurigan filada warisi waa ila yaabay soo maaha waxay leedahay hadda mebeli xaanku siiya aniga maa gurigan iskale soo maaha wilaayada yaa leh ayu kitaab waa arki doonaa yaa wilaayada leh ma gabadhaa leh mase gabadhaa wax ku leh horta wax ma ku leeda iska dayna yeelatee xataa waxba kuma laha soo ma jeedid haddaysan lahayn waxna ku lahayn xayta ii dhiibo maandha waa un boqol kun qaadee mayadaa meeshaas tala taalla inaa lilaahi wainaa ilay xasbuna allah wa kullu maa shay dhammaantiisa jaasa uu bannaanaado lilinsaani insaanka atasarufu asagu inuu ku tasarufo fiihi dhexdiisa binafsi nafsadiisa jaaza lahu waxaa u bannaan an yuwakila inuu u wakiisho fiihi shayga hayrahu asaga kayrkiisa u wakiilo kara u dhihi kara samee anaa kuu wakiishay maadaama asaguwa tasarufi kari soo ma jeedid aw yatawakala ama asagu wakiil ka noqdo musami musami aw yatawakala ama asagu u wakiil ka noqdo musame ka dhig yatawakala asagaa wakiil ka noqona labaduba waa banaanta labaduba waa bannaanta aw yatawakala fiihi can kayrihi wey asagaa wakiil qof kale uga noqon kara walwakaalatu wakaaladu caqdun caqdi weeye caqdigaasoo jaa-isun bannaan min adarafayn ayaduna waa caqdi kale oo la yidhaha jaa-isu darafayn labada qof walbaa ka bixi ka waran kii la wakiishay wuxuu dhihi karaa wakiil kuuma ihi kii wax wakiishayna wuxuu dhihi karaa wakaaladii waa kaala noqday qof walbaaba saacaduu rabuu ka bixi karaa maxaa yaele arkaan afar hay leedahay waa kan xaashiyada hoos inu kugu dhigaa muwakil wakiil muwakalu fiihi iyo siiqa ahaa xaashiyada meesha ugu dambayda waan kugu dhigay bogeeda koobaad faslun wa arkaanuha arbacatun muwakil waa midka wax wakiilana oo le wakiilan kaa dhigtay adaa iga wakiila waa midkaas muwakil al waa ism faacil wakiilna waa kii la wakiishay waa kii la wakiishay muwakalu fiihi waa shaygii laysku wakiishay shaqadii lagu wakiishay waa oo qofka loo wakiishay iyo wasiiqatu wasiiqatun siiqadii lagu wada hadlay wey arkaantu waa afar waa afartaas walwakaalatu wakaaladu caqdun waa caqdi caqdigoo jaa-isun ka bannaan min adarafayni macnaha mid walba waa ka bixi kara asagaa kuu fasiray welikulli mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa muwakilka iyo wakiilka ka mid ah fasquhaa wakaalada la fasaqideeda mataa waqtigii la fasaqo shaa uu doon mid walba markuu rabo fasaqi kara mid walba markuu rabo uu ka bixi kara wa tanfasiqu wakaaladu waa fasaqantaa bimowti axadihimaa wakiilka iyo muwakilka mid ka mida dhimashadiisa wa kadaalika junuunkiya la mid ah iyo iqmaagi sharaxa waynin dhiga sharaxa waynin dhiga fiiri mid walba dhimashadiis ow junuunihi ow iqmaa'ihi waa inin dhiga ow junuunihi inuu waasho ow iqmaa'ihi inuu miir beelo saddexda mid kastaba waa ku fasaqma saddexdaasu mid walba ku fasaqma wa tanfasiqu wakaaladii waa fasaqmi bimowti axadihimaa muwakilkii iyo wakiilkii mid ka mida dhimashadiisa ow junuunihi waalidiisa ow iqmaa'ihi miirbeelkiisa walwakiilu wakiilku amiinu waa mid la aaminay fii maa shaya lagu aaminay yaqbiduhu uu qaadaa wa fii maa shay yasrifu uu bixina amiin weeye wakiilka maalan badeeca loo aamina waxaan gadaa la yidhi waxaan qabaa la yidhi waxaas uu tasarufayo amiinu ku yahay waa loo aaminay maadaama loo aaminay yaddiisa mar haddii la yidhaha waa yaddul amaana hadday gacantiisa wax ku baaba'aan waxba laguma laha ilaa bitafriid gadoodfal uu sameeyey maahane si kale wax looguma leh bitafriid gadoodfal gadoodfal walwakiilu wakiilkii amiinu waa mid la aaminay fii maa shayga yaqbiduhu uu qabanaa wa fii maa shayga yasrifu uu bixinaa walaa yadmanu mana damaano haddii shaygii baaba'o ilaa bitafriidi gaboodfal maahane hadduu shaygii loo wakiishay uu baabulo hadduu isagu gaboodfal sameeyey maalan waxaa le badeecadan gad aley lama dhihin daynku bixi daynu ku bixshay markaasaa lacagtii soo laaba diida waa lagu leey waxaa la yidhi badeecadan meeshaan uga ganacso markabuu saaray markabkiyaa la degay waa lagu leey xal asagaa gaboodfalka sameeyey yaa u dirsaday waxaa la rabaa adugu asaalatan xoolahan inaad maamusho xaq uma lahayn waxaad ku maamule waa idanka soo maahan xadka idanka ha dhaafin marka xadkii lagu idmay ha dhaafin khalaas xadkii hadduusan dhaafin laguma laha marka ama isagiiyaa iska isticmaalayba waa lagu leeyay isticmaal yaa yidhi walaa yajuusu ma bannaano an yabiica wakiilku badeeca inuu gado wayashtariya ama uu soo gado la soo wareego inuu sii gado waa yabiica wayashtariya inuu soo gado badeecadii la soo wareego ilaa bialaaati sharaa'ida shardiyaala saddex maahane saddex shardi ugu bannaanta an yabiica waa inuu ku gado bihamani lmili shayganoo kale qiimaha uu joogo qiimaha uu joogo waxaa la diidaya qiimo ka hooseeya inuu ku gado qiimo ka hooseeya qabni faaxish ah oo qiimaha ay la aqbali karin oo aad uga uga hooseeya waxyaalaha yaryaro waxaa dhici karta la iska aqbalo laakiin qiimo aad uga hooseeya qiimuhu joogay ma ku gadi karo qiimaha uu shaygu joogo meesha ka joog waa inuu ku gado wa an yakuuna waa inuu yahay naqdan kaash naqdigaasoo binaqdi lbaladi magaalada lacagteeda ah waxaa la rabaa lacag kaashoon dayn ahayn dayn kuma gadi karo dayn kuma gadi karo lacagta meeshaan laga isticmaalo lacagan ahaynna kuma gadi karo haddii laba lacagood laga isticmaalo midda loo badan yihi uu ku gadi kara hadday labadoodu sinsiman yihiin midda nacfiga badan oo qofka uu wakiilka ka yahay ee muwakilkiisa uu nacfiga badan ku gada inuu u dadaalaa laga raba walaa yajuusu ma banaano an yabiica inuu ka gado min nafsi nafsadiisa kama gadi karo badeecadan soo gad ale markaasuu yidhi anaaba ka gadana ma banaano caruur saqiiru isagu dhalayna kama gadi karo caruur saqiiruho uu dhalay kama gadi karo maxaa yaele saqiirka waxaa wax u qiblooda waa asaga isagaa wax u qibloona marka waxay noqonaydaa inuu labadii caqdigii labadiisii daraf isagu tawaliyo lamana ogola isagaana mushtariya isagaana baa'ica ma la ogolo taas marka naftiisana kama gadi karo xataa haddii loo idmo xataa haddii loo idmo qofkii uu idmo caruurka saqiirka dhalayna kama gadi karo laakiin caruur kabiiro qaangeero isagu ismaamulu dhalay waa ka gadi kara aabbihiis iyo hooyadiis waa ka gadi karaa laakiin muxaabaad ugama samayn karo macnaha ayaga xoogaa uu ku dhaqaalaynayo maya taas waa khiyaano waxaa la rabaa sidii qofkii isagu wakiil ka yahy qofkaasuna waa dadaali laha in siduu wax u helo sidii inuu ugu dadaala la rabaa sidii inuu ugu dadaalo saasaa laga rabaa walaa yuqiru kuma qiri karo calaa muwakilihi qofkii soo wakiishay ilaa biidni idankiisa maahane wuxuu leeyahay qofaa wakiishay waxaa la yidhaha kuwan maxkamadaha ka dooda weeye waa kuwan maxkamadaha ka dooda oo qareen ama looyar waxaas waayo qofkaas uu wakiishay yidhi dacwadaanaad wakiil iigata ee iidoob iidoob wuxuu leeyahay marka xaqaa lagu sheegta haye xaqaasaan qofka kuleenahay ma dhihi karo waa ku leedihiin ma dhihi karo wax isoo saar ma udirsan mogta waga difaaca u dirsaday ilaa biidnihi marka matniga maxaad moodaa hadduu u idmo yidhaahdo qadarkaas haddii laygu sheegto waa laygu leeyahay ii ogolow inuu ogola karo saasaad matniga moodaa sharaxa fiiriyahe ilaa biidnihi wuxuu yidhi saaqidun fii bacdi nusaqi horta kumaba yaalo nusqooyinka gabal intaas oo ilaa biidnihi wal asaxu ana tawkiila in laysku wakiisho fi liqraari laa yasixu qowlka muctamadka waa qowlkaa hadduu yidhaahdo xataa xaqaas waa laygu leeyahay qir maya ma ansaxay isagu ha qirto anaa laygu leeyahay ha yidhahdo ta meesha istaago marka waa daciif wey ilaa biidni hudu nusqooyinka gabalna kumaba taallaba marka kaliya wuxuu wakiilu noqon karaa inuu wax ka difaaco waxa uu difaacayana hadday un wax saxa yihiinna waa shaqo bannaan haddii kaletana waa dulm iyo baqi oo waa xaaraan shaqadaas kutubo gaaran hadda culummadu waa ka qoreen faslun faslun wlmuqaru faslun fii axkaami اliqraari uu fasl yahay qirashada xuquuqda la qirto faslun fii axkaami اliqraari wاlmuqaru bihi shayga la qirtaa darbaani duu darbeyni laba nuuc midu saaxiiba weeye shayga la qirto xaqa la qirto laba nuuc weeye xaqullaahi ilahi xaqiisa tacaala ilaa waa sarreeyaa wa xaqu laadamiyi iyo banu aadan xaqiisa waxa qofku qirto uu yidhah waa laygu leeyahay labay u qaybsamaan xaqullaahi iyo xaqulaadam faxaqullahi ilaahi xaqiisa tacaala ilaa waa sarreeya yasixu waxaa ansaxaya alrujuuxu in la laabto fiihi fi liqraari lagu laabto can iliqraari bihi qirashadiina laga laabto qofku xaqullaahi hadduu qirto maalan waa sinaystay uu yidhi waa sinaysatay waa sinaystay markaasaa la yidhi haye guur ma soo martaa waa soo maray guur xalaal ma ku galmoota ku galmooda dhagaxa lagu dilo markii la sii waduu yidhi war waa beenaan sheegaayey been aan sheegaayey mana sinaysan weligey ma bannaan in lagu dhego in la sii daayo xaqa ilaahay saamaxaadu ku dhisayn marka horena waxaa u fiican inuusan maxkamad soo aadin ilahay u toobad keeno saasaa u fiican yidhaha culummadu qaadigana waxaa u fiican saas inuu ishaaro iska da in meelaha la ururiyo guryaha islaameed la dhegaysto sanka la saaro waxa weeyaan taas waa dul iyo baqi nabiga sala allahu calay waslm inta u yimid nin saxaabiya oo qiimo badan uu yidhi rasuulka allow anigu waa sinaystay xagaa laygu leeyahay waxaan rabaa in xadka ilahay laga fuliyo markaasuu ka sii jeesta anaa iga tag wa markaasuu inta wejigii soo istaagu yidhi waa sinaystay anugu markaasuu yidhi waa kale waa dhunkootaad ula jeedaan markaasuu ma dhunkoon zino waaqan anugu ha markaasuu yidhi ninkaan ma waalan yahay dadki markaasaa ma waalna waa miir qaba ha afar gooruu ku celshay ninkaasu marka waxay dhaha culummadu saasaa sunnadiiyo nabiga dariiqi nabiga waa saas saa dariiqa nabiga baqbaq laga fiiriyo baqbaqaan ka fiirin baqbaq adaaba isha in lagaa rido xaq lagugu leeyahy qofki xadiid saxiixa waayo mogta isha in lagaa ridi karo markaas soo ma marka iska da in la raadiyo iyo lama ogolo zinada sidaas darteeda islaamka dhexdiisa waxaa layidhi weligeed ma dhicin zino inta lagu markhaati furay la fuliyey weligeed ma dhicin afar goormay dhece afar nin oo qaangaar ah oo caadiliin ah inay dul istaagaan qof sinaysa goormay dhece ilaahay aa asuray arrintan dadka zinada xuduudda lagula oofiyey dad ayagu la soo istaago ka laabadiiday ahaayeen weligeed ma dhicin soo ma jeedi marka waa arrintan arrin ilaahay asturay wey marka sida ilaahay u asturaa loo daaya adigana haddii musiibadu kuu dhacdo waa la ilaahiyaa loo carara ee lama soo goob istaago haddaadan naftaada balaayo ku arag naftaada haddaad aragta inaysan baladii ka haraynin markaas waxaa kugu roon inaad xuduudda laga oofiyo taasaa kuu roon laakiin haddii ay qalad mar dhacay ood ilaahay intaad uga laabata rajaynayd inaad iska joogto oo naftaada aad balaayada ka celido khalaas wey laakiin naf naf maman oo balaayaa balaya kugu dilay marka dambe xadka ilahay laga oofiya u roon marka fa xaqullahi ilahi xaqiisa tacaala ilaa waa sarreeya sixu waxaan saxa alrujuucu laabasho fiihi xaqaas lagu laabto caniliqraari qirashadiina laga laabto bihi xaqa la qirtay wa xaqu aadami banu aadan xaqiis laa yasixu ma ansaxayo alrujuucu laabasho fiihi xaqaas lagu laabto caniliqraari qirashadiina laga laabto bihi xaqa la qirtay xaq banu aadan mar haddaad qirato bukliyuu ku dhisan yahy isagu banu aadanku wuxoodi mar haddaad qirato kun goor haddaad tira waa ka laabtay lagaa yeelima mar haddii marka hore miir ma leheed haa amaa lagu qasbay maya laguma qasbin bis waa dhammaatay caqligaagu kaamilu ahaa laakiin qofka wax helaa ilaa shuruuduu leeyahy mar haddii shuruudii la helo laabashadaadu ma la aqbalaayo ma la aqbalayo wa taftaqiru waxay u baahan tahay sixatu liqraari qirashada ansixideedu ilaa alaaati sharaa'ida shardiyaalo saddexa albuluuqu qaangaaro axaduhaa shuruuddii midkeed albuluuqu qaangaar weeye saqiirka qirashadiisu ma ansaxaydo waani shardiga labaad alcaqlu waa caqli qof waalan qirashadiisu ma ansaxaydo iyo qof la miir daboolay oo lagu oo miirkiisu ku daboolmay wax loogu cudurdaara qof qamre cabay asaga waxa wey sidii qof caqli lahaa loola xisaabtama caqligiis asagaa ku cayaaray kaas isagaa ku cayaaray ani miir ma lahayno qamrahan markii ka dherga laga yeelima wahalis shardiga saddexee alikhtiyaar waa qirasho ee qof la qasbee la garaacay ee xaqiisaas looga keenay inuu qirto ma ansaxayo wa in kaana hadduu yahay iqraarku bimaalin maal hadduu yahay wain kaana aliqraaru qirashadu bimaalin hadduu yahay uctubira fiihi waxaa lagu tixgelinaa shardun raabicun wahuwa rushdu waa qof rashiida inuu yahay wax kaleeto waa qiro karaa qofka safiiha laakiin maal maya dee maal waxba kama yaqaan wa idaa aqara qofku hadduu qirto bimajhuulin shay laga jaahil yahay rujica ilayhi asagaa loogu laabana fii bayaani qofa inta soo istaagiro qofkan waxaan ku leeyahay hal melyan markaasaa la yidhi wax ma kugu leeyahay markaasuu yidhi xoola waa igu leeyahy asagaa loogu laaba meequu kugu leeyaha laleeyahy meequu kugu leeyahay asagaa la weydiina khalaas hadduu wax xoola laga dhiga karo sheego wuxuu yidhi labaatan kun igu leeyahy lama dhihi karo waryaa melyan kugu lahaaye waxna waa qiratay lagaa yeelima mala dhihi karo labaatankaasu qirta inti kale waxay taagan tahay waa inkiray waa inkiray qofkii waa inuu markhaati u keensado ama isaga la dhaariyo waxa uu isagu ku fasira laga dhiga wax kale lagama dhigi karo wa idaa aqara hadduu qirto bimajhuurin shay laga jaahiliyay rujixa ileh isaga loogu labaana fii bayaani lacadayntiisa wayasixu waansaxa alistinaau soo reebid fi liqraari qirashada idaa wasala hadduu la xidhiiriyo hu istinaha bihi mustafnaa minhuga idaa wasala hadduu la xidhiiriyo qofka wax qiranaa hu istinaha bihi mustafnaa minhuga wuxuu yidhi waxaan ku leeyahay hal melyan markaasaa lima kugu leeya markaasuu yidhi melyanuu igu leeya had marka laga reebo lix boqol waa ansaxayda warkii mar hadduu saas iskugu xidhanya waa la yeela lix boqol waa laga reeba maxaa u haray afar boqol afartuu ku leeya uu qiranya laakiin hadduu yidhaa haa melyanuu igu leeya markuu cabaartooda haa laakiin laakiin waxaa jirtay qaybuusan igu lahayn oo ka reeb aar lix boqol laga yeelin waxaa la rabaa inuu isku xidho oo idhaa melyan waa igu leeyahay marka laga reebo lix boqol shan boqol wixii uu ka reebayo wax waa ka reebi karaan ta dhawaaqo istifnaha laakiin waa inuu mutasil yaha shardiga waa inuu mutasil wa huwa fii xaali sixati wa huwa ay iliqraaru qirashada fii xaali sixati ansixidda saxiixnimada waa waqtigu caafimaadka qabo wa huwa ay iliqraaru qirashada fii xaali sixati caafimaadka xaaladiisa iyo walmaradi jirada xaaladeeda sawaan waa isku mid qofku asagoo sakaraada hadduu wax qirto iyo isagoo caafimaad qaba hadduu wax qirto labadaba isku mid iqraarku labadaba waa soconaya mana kala fiicna wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina mxamed